galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa khamiis bisha februari ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatankan waa saddex iyo toban waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah taliska booliiska soomaaliya oo ka warbixiyey iskoorimaad dhex maray rag hubaysnaa oo doonayey inay ishortaagaan xukun maxkamadeed taliska ciidanka booliiska soomaaliyed oo fulinaya amar ka soo baxay maxkamadda ayaa waxaa soo weeraray kooxo abaabulan oo raba si sharci dara ah inay ku dhistaan dhul ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay u hoggaansameen amarka go'aan maxkamadeed ayayna fulinaayeen khasaare wixii goobtaas ka dhacay waxaa mas-uuliyaddeeda dusha saaran doonaa cid kastoo soo abaabushay waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan dagaalka ay puntland kula jirto ururka daacish rasaas baa la keenaa loogu talagalay argixisa in lagula dagaalamo waxay ahayd meeshii dagaal ka jiro o argixisa lagula dagaalamayo inay geyso inay siyaasad ku xidha ma ahayn marka intaba isu soo xoorayoo dowladda dhexe mas-uuliyad gaaraa saarayd waxay ahayd meeshii ay dhiila ka jirto rasaas hubka inay geyn karto aanay hanti iyadu leedahay oo gaar u leedahay inaanay ahayn nasiib daro lagama hayo ilaa iyo hadda xubinta dooda gaabanna waa dhegaysan doontaan iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii iyadoo dhexdhexaadayaasha ay ka shaqaynayaan sidii ay u ilaalin lahaayeen heshiiska xabajoojinta ah ee halka luku taagan ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ayaa israa'iil waxa ay u yeeratay ciidankeeda kaydka wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil ayaa wuxuu ku celceliyey hanjabaadda madaxweynaha mareykanka donald trump ee ah cadaab inay dhici doonto haddii aan la sii daynin lahaystayaasha sabtida sarkaal ka tirsan xamaas ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee a p in ay jireen calaamado wanaagsan oo saddex lahaysta ah lagu sii dayn lahaa sidii la qorsheeyey laakiin kooxda ay sugaysay in ay maqasho haddii israa'iil ay ixtiraamayso heshiiska xabajoojinta ee hadda jira dhexdhexaadayaasha masar iyo qatar ayaa waxaay ku holanaayeen sidii loo ilaalin lahaa xabajoojinta sida uu sheegay t v-ga dowladda masar ee alqaahira news oo aada ugu dhow hay-adaha ammaanka ee dalkaasi sarkaal ka tirsan masaarida oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa waxa uu sheegay in labada dhinac ay ka shaqaynayaan heshiis lagu ilaalinayo xabajoojinta sida ay ku warartay wakaaladda wararka ee associated press xabajoojintan bisha ah ayaa soo food saartay khatar horaantii toddobaadkan markii xamaas oo maraykanku u aqoonsan yahay urur argagixiso ay israa'iil ku eedaysay inay jebisay qodobadii xabajoojinta iyadoo sii wada duqeynaha cerka ee ay ku hayso dadka reer khaza ayna xanibtay gargaarkii kooxda ayaa waxay sheegtay in mustaqbalka sii deynta lahaystayaasha ay dib u dhigi doonaan ciidamada indiya iyo bakistan ayaa rasaas isku weydaarsaday khamiista maanta gudaha xadka ay ciidamo badan ka kala joogaan ee kashmiir ee kala qaybiya labada dal tan iyo xilligii gumaystii ingiriiska ee sanadkii kun sagaal boqol iyo afartan iyo toddobadii labada dal ayaa si buuxda waxay u sheeganayaan dhulkaasi oo dagaallo waaweyn iyo kuwo yaryarba ay hore ugu dhex mareen telefishinka dowladda bakistan oo soo xiganayay ilo amni oo aan la magacaabin ayaa waxa uu sheegay in dhacdadii arbacadii ay uga dhaawacmeen laba askari iyo laba qof oo rayad ah saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ee indiya oo aan la magacaabin ayaa u sheegay t v-ga dalka indiya in ciidamada bakistan ay rideen rasaas taasi oo keentay in ciidamada indiyana ay rasaas ugu jawaabaan bishii hore ciidamada indiya ayaa waxa ay sheegeen in askartooda ay xadka kashmiir ay ku dileen laba dagaalyan oo fallaaga ah xilli ay isku dayayeen inay u gudbaan dhulka indiya ay maamusho milatariga bakistan ayaa waxa uu diiday in ay ka hadlaan arrintaasi mar ay a f b weydiisay iyadoo saraakiisha ciidamada indiya sidoo kalena aanay ka jawaabin codsi ahaa inay ka warramaan dhacdadaasi dhowr qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii gaari uu ku jiiray dad isu soo baxay magaalada munich khamiista maanta sida boliisku ay ku warrameen xilli magaalada koonfureed ee jarmalka ay isu diyaarinayso shir ammaana oo heer sare ah oo ay ka qayb galayaan madaxweyne ku-xigeenka mareykanka j d vance iyo madaxweynaha ukraine volodimir zelenski booliiska ayaa barta x waxa uu soo dhigay in ay xireen darawalka ayna rumaysan yihiin inuusan khatar dambe ku ahayn dadka hase yeeshee ka gaabsaday in ay shil ku tilmaamaan arrintaasi afhayeenka booliiska munich ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan labaatan qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan qaar dhaawacooda uu daran yahay warkiina dhegeystayaal waa nageytaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay taliska booliiska soomaaliya ayaa ka warbixiyey iska horimaad dhex maray rag hubaysnaa oo doonayey inay ishortaagaan xukun maxkamadeed oo lagu joojinayay dhul ay doonayeen inay si qasab ay ku dhistaan booliiska ayaa waxa uu sheegay in ay baarayaan oo tallaabana ay ka qaadanayaan dadkii ku lugta lahaa weerarkaasi dhacdadan ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha soomaaliya uu sheegay in dowladdiisa ay xoogga saarayso fulinta xukunada maxkamadaha ay maxkamadda ay riddo halka garsoorayaashana ay hore ay uga digeen u hoggaansanaan la-aanta go'aanada ka soo baxa dacwadaha dhulalka warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa muqdisho nooga soo diray warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo haya cabdiqaadir maxamed mursal oo jooga washington afhayeenka booliska soomaaliya gaashaanleh cabdifataax aadan xasan oo iskahorimaadka ku faahfaahiyey shir jaraa-id oo uu ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in ciidanka booliska oo fulinaya xukun maxkamadeed ay soo weerartay koox hubaysan muusan ka warbixinin inta uu leegyahay khasaarihii ka dhashay laakiin wuxuu sheegay in kooxda soo weerartay ay doonaysay inay qaab sharci darro ah ku dhisaan dhul maxkamadda ay xukun ku joojisay dhismihiisa oo ku yaala waaxda neero ee degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir
shalay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan saldhigga cabdicasiis oo fulinaya amar ka soo baxay maxkamadda ayaa waxaa soo weeraray kooxo abaabulan oo dano gaar ah leh oo raba si sharci darro ah inay ku dhistaan dhul ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay u hoggaansameen amarka waxaana soo saaray maxkamadda go-aan maxkamadeed ayayna fulinaayeen labadii dhinac ay saasay dhinac ka mid ah qaar soo abaabulay ayaa waxay isku dayeen si sharci daraa dhulkii maxkamadda ay hakisay inay ku dhistaan dhammaan bulshada soomaaliyeed guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan la wadaagaynaa in sharaynta saraynta sharciga uu muqadas tahay shakhsi kastana uu ka sareeyo sharciga awaamirta ka soo bada maxkamadaha wuxuu u xilsaaranya boliis somalia inuu fuliyo cabdicasiis gaar ahaan waaxda neera waxaa lagu a lagu hakiyey oo hakad la saaray warqad maxkamadeedna lagu hakiyey dhismaha goobtaas dhammaan cid walba oo rabta inay wax dhistana go-aan maxkamadeed ay soo qaadanaysaa maxkamadda amar ka soo bixinaysa
afhayeenka ayaa dhinaca kale sheegay inay soo qabteen saddex ka mid a toddoba nin oo uu tilmaamay inay ahaayeen kooxdii weerarka fulisay halka afarta kalena ay ku daba jiraan wixii khasaare ah ee shaqaaqadaasi ka dhashay ayuu dusha uga tuuray ciddii soo abaabushay oo soo hubaysay raggii soo weeraray booliska isagoo sheegay inaysan ka hari doonin oo sharciga ay horgeyn doonaan baarisna ay socoto siduu yidhi
waxaa mas-uuliyaddeeda dusha saaran doonaa cid kastoo soo abaabushay ciidanka booliiska soomaaliyed waxay gacanta ku hayaan maxaabiis gaaraysa ilaa iyo saddex toddobay ahaayeen afar ka mid ah baxsatay oo ilaa hadda la daba joogaa kiiskana baaris ayaa socota waxaa jira dad soo abaabulay kiiskaas oo lacag ku bixiyey oo ciidankan ama dadka maleeshiyaadka ah hubkan adeegsanayay soo abaabulay dabada ka soo riixay looga hari maayo in maxaabiistan lasoo qabto ee maxkamad la geeyo ee waa liisoo dira ay dhahaan laakiin waxaan salka geyn doonnaa cid walba ay soo adeegsatay maleeshiyaadkan hubka usoo dhiibtay dhacdadan ayaa imaanaysa xilli maxkamadaha ay dhowr jeer oo hore ka digeen kabiyadiidista hoggaansanaanta xukunada maxkamadeed ee la xiriira dacwadaha dhulka taasoo fulinteeda ay muranno ka soo laalaabteen gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud oo dhowaan dignin u jeediyey ciddii hor istaag ku samaysa fulinta xukunada maxkamadeed ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono
dadka magaalada ku nool ee diidan in ay dadka xukunadooda muxuu ahaa xukunadooda maxkamadu ay u xukumeen inay dhulka u fuliyaan diidan wax laga yeelaya ma ahan xeerka iyo sharcigaa ka weyn dhulka wuxuu ku cabiran yahaa waa xeer xeer cid diidi karta oo ilaahay uuntana ma jirto qof diidi kartaoo laga yeelaana ma jirto ciddii diida nah sharcigay wajahaysaa waana la xiraa waana la maxkamadayhaa maanta waxaan rabaa inaan farriintaas u diro ciddii arrintaas ka hor timaadana mas-uuliyadda sharcigayna wajahaysaa waana la maxkamadayha waaranadoodaana lasoo jara waana la xiraa iskoorimaadkan oo ka dhashay is-hortaag ay doonaysay in koox hubaysan ay ku joojiso fulinta xukun maxkamadeed oo ciidanka booliska ay ku howlanaayeen ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu meel fagaaraha ka sheegay in dowladda uu madaxda ka yahay ay xooggeeda isugu geyn doonto fulinta xukunada kama dambaysta ah ee garsoorayaasha maxkamadaha ay ridaan siduu yidhi dowladdu waxay xoog saari doontaa fulinta go-aanada oo soo gaaro garsoorka maxkamadaha xukunada ay soo gaaraan in la fuliyo oo sida maxkamaddu usoo gaartay loo fuliyo markay kasoo dhammaato dabcan broses ku jirtaa haddii gobol ay ka gudubtay racfaan u gudubtay hadday tahay mid meel sare gaaraysa iyo mid kaleba laakiin xukunka maxkamada ee gaartay kama dambaysta ah inuu fulaan rabnaa dowladduna xoog iyo xoolo iyo caqli wixii ay hayso oo dhan waa ku fulinaysa haddii aan la yidhaah inkastoo booliska aysan faahfaahin dheeri ah ka bixinin khasaarihii ka dhashay weerarka ay sheegeen in koox hubaysan ay ciidankooda ku soo qaaday haddana waxay dhacdadaasi saacado kooban walaac gelisay qaar ka mida bulshada caasimadda kuwaasoo muddooyinkan dambe ay dhagahooda ka nasteen dhawaaqa rasaasta iyo isku dhacyada hubaysan
mahadsanidkaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir maxamed mursal oo soo jeedinayay warbixintaasi qaar ka mid a aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta somalilan ayaa ka hadlay shirkii dowladaha adduunka ee dhowaan magaalada dubay ka dhacay iyaga oo tilmaamay in shirku uu fursado maalgashi u yeelan karo bulshada somalilan warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed cakule aqoon-yahaan axmed dalal faarax axmed wiiwa oo la hadlay v o eda ayaa sharaxay muhiimadda shirkani uu leeyahay shirka caalamiga ah magaciisa waxaa la yidhaha world government summit waa meelaha ugu waaweyn ee adduunyada laysku afgarto wax lagu kala qabsado laysku iibgeeyo dowladaha kolba adduunyadu dee meela istraatiijikeedu maraya maanta fursad weyn bay u ahayd wafdigii madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro uu hogaaminayay in si officiala looga soo casuumo shirkaas oo aad iyo aad u qiimo leh adduunyada platformyada wax lagu soo lagu soo bandhigo oo siyaasad ahaan wuxuu ka helay fursad weyn uu ku iibgeeyo arrimaha somalilan opportunitieska yaalla ama fursadaha yaalla ee dhaqaale ee strategy democracy waxaan u kaloo tusay adduunyada in ictiraaf ama inuu ka helo adduunyada kale aqoonsi inaanay ku xidhnayn inay soomaaliya iyo cid kale ay ka sugto inay dana abuuri karto danahaasoo u suurto gelin kara in si fiican loo aqoonsado sidii loo dhegaysanayena waddadii buu saaran yahay uu ku heli lahaa axmed wiiwa ayaa dhinaca kale farta ku fiiqay muhiimadda uu shirkani u lahaa marka la eego in somalilan ay hesho maalgashadayaal caalamiya
madaxdii la fadhiday ee meesha joogtayna way tuseen maalgashigay samaysteen inuu midho dhalay oo maanta dekeda berbera adduunyadana number sideed ka tahay afrikana number one ka tahay maalgashigaasaana sabab u ahaa saddex qayboodna way ahayd qaybta ugu horeysa waxay ahayd dekeda casriyeynteeda iyo ballaarinteeda qaybta labaadna waxay ahayd wadada isku xidhaysa berbera ilaa iyo togwajaale xuduudda qaybta saddexaadna waxay ahayd suuqa xorta ka ah cashuuraha oo iyaduna wax weyn keenaysa anigu waxaanse barsonal ku soo kordhin lahaa oo important ah maantana mandaqada badda casi ay u baahan tahay waxaa dana kala duwan meesha maraya waad arkaysaan maraakiibta ugu waaweynaaye maraykanka maraya geerishka ugu dhow ee maanta markab hadduu ku xumaado baddaas lagu samayn karaa waa dubai waxaana lagu jiidaa markabka qura lix boqol oo kun oo doolar inay fursadaasi d b welna u furan tahay cabdiqaadir iimaan ayaa isdul taagay maalgashiga dekedda magaalada berbera ay shirkadda laga leeyahay dalkaysu tagga imaaraadka carabta ee d b wel ku samaysay horta d b wel or waan uga mahadnaqaynaa wixii oo imaaraadka carabtaba maanejarkoodii waa kii caddaynayey ee yidhi berberi way qarsoonayd adduunka way ka qarsoonayd indhahana waa laga lelinayay laakiin annagu waxaan u soo jeedinay indhihii adduunka berbera inay tahay meel culus oo muhiimadda ugu sarraysa leh oo isku xidhaysa carabtii africa asiya iyo yuruba buqaddii isku xidhaysa ay tahay waa nasiib wanaag inay maanta waanan uga mahadnaqaynaa d b wall mahad baan uga jeedinaynaa fursadda ayna siiyeen waananu ka faa'iidaysan doonaa waxaana weeyaan waxa fadhiyey ilaa tujaartii maraykankaa fadhiyey alan mask baa fadhiyey bilgate baa fadhiyey nacmarkii ugu sisareeyey ee adduunka dhaqaalaha ugu weynayay oo doonaya un meel ay nabadgelyo ah horumar leh oo maxayda maanta ay dhaqaalahooda geliyaan halkana waa la ogyahay adduunka waxba kaba qarsoonaa shidaalka trillion mis weeyaan shidaalkeena ku jiraa maanta saddex trillion baa lagu qiyaasa waxaa markaa cad in adduunku uu maanta
dhinaca kale qaar ka mida siyaasiyiinta somalilan oo v o eda la hadlay islamarkaana ka hadlay sida ay isugu xidhan yihiin arrimaha nabadgelyada gudaha iyo arrimaha dhinaca dibadda waa kan cabdiqaadir iimaan warsame waa aad iyo aad baan maaragtay raalli uga ahay uguna faraxsanahay siduu madaxweynuhu u bilaabay inuu xukuumaddiisa cusub ku soo dhiso waa xukuumad sal ballaadhan waa xukuumad uu madaxweyne cabdiraxmaan ciro uu doonayo in layska dhexarko waayo dadkeenu haddaan saashadaa layska dhexarkin waxay u arkaan in dhinac layska layska dhigay marka waan ugu mahadnaqaynaa inuu dowlad sal ballaadhan dhisay qualitigeeda waa isagay ku xidhantay head of stateku isagaa dhisa isagaa jaangooya habkay uu shaqaynaysa xukuumaddiisu markuu sidaa usoo fadhiistay iyo ololihiisiiba wuxuu ku ololeynayay nabad nabad nabad nabadaanu priority number one ka dhigay waanaad arkaysaa durbaba in la degay in hadaladii xanaftahaa ee badda aanay jirin in maxay goboladii buuqu ka jiray ay degan yihiin in xabaddii istaagtay marka labadiiba wuu isku wadaa khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
markaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa idaacadda galabta iyo wararka v o a ooda kaga imaaneysa washington maamulka trump ayaa bishii hore waxa uu hakiyey dhaqaalihii ay heli jirtay hay-adda maraykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga iyadoo ay jiraan warar sheegaya in laga yaabo in hay-addaasi la hoosgeeyo wasaaradda arrimaha dibadda xilli uu madaxweynaha maraykanka trump uu doonayo inay la jaan qaado siyaasaddiisa america first tallaabadana mid la mid ah oo ay britain qaaday si markaasi ay dib habeyn ugu samayso gargaarkeeda dibadda ayaa cashiro u noqon karta washington henry richwell ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray london maxamed bashiir cabdiraxmaan oo soo jeedayaana waa kan dagaalka mustaqbalka ee hay-adda maraykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah ama u s a i d ayaa waxa uu dib miiska u keenay dood la mid ah tii britain labada kun iyo labaatankii ra-iisul wasaare boris johnson ayaa xilligaasi hay-adda horumarinta caalamiga ah ama dived waxa uu hoosgeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee u k tani waxay midayn doontaa gargaarkeenna iyo diblomaasiyaddeenna waxay isku keenaysaa dadaalkeenna caalamiga ah xogayaha arrimaha dibadda ayaa awood loo siin doonaa inuu go'aansado waddanka helaya ama kan laga joojinayo inuu helo gargaarka ingiriiska isagoo waddan kasta kula dhaqmaya istaraatiijiyad qur ah oo u k ah go'aanka johnson ayaa ka yimid shakigii xisbigiisa konserfatifku uu ka qabay kharashaadka gargaarka ayuu yidhi falanqeeya tim durant oo ka tirsan macadka institute for government mar walba lama aysan jaan qaadaynin waxa uu u malaynayay inay noqoto mudnaanta siyaasadda arrimaha dibadda ee u k xaqiiqdii waxaan u malaynayaa inay jiraan dareenka siyaasiyiinta dhinaca midigta ee u k ee ay ka qabaan in david ay xoogaha aad u awood badan tahay ayna u baahan tahay kormeer wanaagsan laakiin tallaabadan ayaa ka yaabisay waaxaha gargaarka sida uu qabo falanqeeya mak miller oo ka tirsan o d i global maxaa yeelay waxaad hadda haysataa maareeyayaal sarsare oo si weyn diiradda u saaraya taageeridda danaha qaranka ee u k si kastood u fasirtaba si ka duwan kolkii hore iyadoo ah amar cad oo ah halka gargaarka loo wado in mudnaanta la siiyo dhimista faqriga sannadkii labadii kun iyo labaatankii kharashka gargaarka ee britain waxaa sidoo kale laga soo jaray eber toddoba dhibic boqolkiiba dakhliga guud ee qaranka oo uu ahaa kan ugu sarreeya ee kooxda g toddoba ee dalalka horu maray waxaana laga dhigay eber dhibic shan boqolkiiba kharashka ku dhowaad saddex meelood meel miisaaniyadda gargaarka ee britain oo dhan ilaa shan dhibic laba bilyan oo dollar ayaa labadii kun iyo saddex iyo labaatankii lagu qarashgareeyey taageerada qaxootiga gudaha ee dalkaasi ku sugan kharashaadka gargaarka ayaa sidoo kale ka turjumayey mudnaanta juqraafiga siyaasadeed ee britain ayuu yidhi miller waxaa jiray fiiro gaar ah oo la siiyey iskudayga lagula tartamayo shiinaha ama ruushka gaar ahaanna gobolka ah eshiyada basifiga ah iskudayga lagu kordhinayo maalgashiga gobolladan iyadoo taariikh ahaan gargaarku uu si aad ah diiradda u saari jiray afrika abuuritaanka xafiiska arrimaha dibadda barwaaqa sooranka iyo horumarinta ee britain ama f c d o waxa ay washington casharo ka siinaysaa sida ay ka dhigayso mustaqbalka u s a i d ayuu yidhi durant waxaa hay-adda haystay nuuc sumcad xumo ah david waxa ay lahayd summad aad u xoogan sida u s a i d waxaa kaloo jiray saamayn aan toos ahayn oo ay ku lahayd niyadda iyo wax soo saarka waxa ila tahay in arrintani ay si gaaraha uga dhici karto dalka maraykanka balse hadda waxaa jira dareen ah in f c d o ay tahay hal cod iyo in ay jiraan dad leh khibrad horumarineed iyo mid diblomaasiyadeed oo u k wakiil uga ah dalalka u k ay siiso dhaqaalaha horumarinta ah durant waxauu intaa ku daray in kormeerka xooggan ee lagu hayo kharashaadka ay muhiim u tahay in la helo taageerada dadweynaha ee ku aadan gargaarka la siiyo dalalka dibadda
waxaad dhegeysteen warbixintii uu henry richwell uu ka soo diray magaalada london waxaana soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a waxaa soo jeedinaysa zahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna bandhigga v o e da ee toddobaadkan maamulka puntland ayaa ku jira dagaal adag oo ka dhana kooxda ah daacish oo ka socda buuraha silsiladaha ah ee calmiskaad ee gobolka bari ee puntland tan iyo bishii diseembar dabayaaqadeedii oo dagaalkaas uu soo bilowday waxaa qayb ka noqday duqeymaha diyaaradaha maraykanku ay ka geysteen soomaaliya dhowaantan oo madaxweyne donald trump u amray in lagu bartilmaameedsado kooxda saraakiil ka mida si weynna waxaa dagaalkaasi dhinaca kale isha ugu haya daneeyayaasha beesha caalamka ee arrimaha soomaaliya sidaasoy tahay dhinacyada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka puntland oo khilaaf sal adagla uu ka dhexeeyey muddooyinkan dambe ayaa sabab waxay u noqotay in kaalintii dowladda dhexe ee ku lahayd la dagaalanka argagixisada aysan ka muuqanin dagaalkaasi ka socda puntland ee daacish ka dhana haddaba aragtiyada kala gedisan ee dhinacyada ayaan barnaamijka ku eegi doonaa oo waxaa marti noogu ah wasiiro heer federaal iyo kuwo maamul goboleedkaasi ah iyo sidoo kaleeta falanqeeyayaal eegaya dagaalka daacish ee dowladda puntland ay wado gulufka dagaale ka dhanka ah kooxda daacish ayaa dagaalka intiisa badan waxa uu soo bilowday bartamihii bishii ina dhaaftay ee janawari toddobaadkan kii ka horreeyey unbay ahayd markii khasaare xoogan laga soo sheegay markii kooxda daacish ee weerar ku soo qaaday saldhigyo ciidamada puntland ay ku leeyihiin dhinaca gobolka bari halkaasi oo qaraxyo ay ka geysteen sababayna khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira dagaalku weli waa uu socdaa sida maamulka puntland ay sheegeen haddaba dagaalku halkee ayuu gaarsiisan yahay heerkiisuna haatan waa mid noocee ah waa kan wasiirka warfaafinta maamulka puntland maxamuud ceydiid dirir oo aan weydiiyey wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi usbuuca waxaa bilaabmay dagaalka kafool kafoola oo buuraha ka bilaabmay oo ku socda dhinacaas iyo balidhidin waa laga sii gudbay saddexdii isbuucee ugu dambeysay agaarka balidhidin ilaa iyo tuurmasahle meesha la yidhaahdo ayuu dagaalkii ugu dambeeyey dhowr iyo toban maalmood hore ka dhacay shalay dagaalku ciidamada hore usii socdeen habeennimadii waad la socotaa inay soo weerareen maaragtay baabuur qarxya ah kusoo weerareen oo ay bulud ay kasoo dhigeen bulud buruuf baabuur aan xabaddu karin oo birta culus ee rasaastu ka dusin ama aan maaragtay ka dusin gantaalaha fudud sida waxa loo yaqaano r b g oo kale aanu ka dusi karin ay kusoo weerareen sida ay u barteen waxa weye nimankaasi xero ciidan ama meel ciidan joogo inay baabuurta qarxa kaga naxsadaan hadday kaga naxsadaan dabeedna uu ciidan infantry ah oo qaraxyo wata oo hub fudud ku dagaalamaya ilaa iyo dhashiikaha iyo ilaa bkmka ay galaan xerada wax ay laayaan iyo waxay qabsadaan ay ka dhigaan ay guul ay maaragtay soo qorshaysteen bay kusoo talagalaan inay halkaa ka dhacdo nasiib wanaag ilaahay baa mahadle waxaa mahadda kale iskale ciidamada oo soo jeeday oo u diyaar ahaa muxuu ahaaye markii qaraxyadaas intaanay baabuurtuba qarxin sanqadhooda markii laga war helay ciidamadu inay rasaasta huwiyeen nimankii baabuurta riixayey oo ijiinka baabuurka soo dansaday inay maaragtay laayeen khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland ayaa keenay inaysan door mug weyn la ka ciyaarin dowladda dhexe ee soomaaliya dagaalkaasi ka socda puntland ee daacish ka dhana wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cali xoosh ayaa weydiiyey waxa ay kala socdaan dagaalka ka socda buuraha calmiskaad ee puntland ee gobolka bari si hore waa mahadsan tahay buuraha calmiskaad kooxaha argagixisada ayaa muddo kow iyo toban sana ku sugnaa halkaasoo ay usoo hayaameen runtiina ay rabeen inay ka dhigtaan gabbaad iyagoo dunida meelo kala duwan ka yimid waa dagaal lagu soo qaaday dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya ayna waajib tahay in naf iyo maalba loo huro waxaana ku bogaadinayaa dowladda puntland ciidamada iyo shacabkaba sida geesinimada leh ay u jabiyeen argagixisada daacish ee gabaadka soo biday ummadda soomaaliyeed gaar ahaan puntland saaka saanadda iyo xoogga dagaalka daacish ee ka dhanka ah halkaasi waxaa wada puntland oo shacabka iyo maamulkuba ay si wada jira ugu jiraan waxaana gulufkaasi jirto in puntland aysan dowladda dhexe ee soomaaliya ka muuqanin wakhtigan su-aasha taagan ee ah doorka dowladda iyo dagaalka daacish ayaan weydiiyey waxay uga muuqan la'yihiin wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya cali xoosh waxa uuna ku jawaabay sara waa mahadsan tahay runtii markii maslaxadda soomaaliyeed iyo dowlad dhiskan iyo duruufaha soomaali soo madhay iyo dayaceeda ee meel kasta yaalla marka la arko marka khawaariijtan soo hayaantay ama gudaha ka dhalatay oo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyagoo gacmo kale oo shisheeye dana ay ku jiraan ummadahan muxuu ahaa inaysan dan ahayn khilaafaad siyaasadeed oo wax lagu doono inaysan ahayn baa muuqata qof kasta u muuqata qofkii wax kala fogeeyo maanta oo khilaafaad sii huriya waa wax muxuu ahaa taariikh iyo raad ku noqonaya masaalixda soomaaliyana maahan dagaalkan hadda socdana in siyaasad loo adeegsado ama dowlad federaala ama dowlad puntland midnaba maahan dagaalna qof sidiisu qof goonihii guul kama doono dagaal waa lagu wada guulaystaa muxuu ahaa waana dan caama waxa ku wada dhimanayaana waa dad dhallinyaraah oo soomaaliyeed oo magac soomaaliyeed leh oo aayaha soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed magacuu raba hadda halagu sii kala sheege u dhimanaya taariikhduna qorayso muddaba awoodda al-shabaab waa ay muuqatay oo waxa ay ka dagaalamayeen koonfurta soomaaliya inteeda badan laakiinse daacish oo inta badan bariga dhexe laga soo ciribtiray ayaa waayadan dambe waxa ay isku aruursanayeen haddana si joogto ah ay weeraro uga soo qaadayeen buuraha dhinaca bari ee puntland maanta daacish waxaa lasoo bandhigayaa dagaalyahano ajaanib ah oo ayaga ka barbar dagaalamaya oo maamulka puntland dagaalka inta ay kula jirta gaar ahaan toddobaadyadii ugu dambeysay lasoo bandhigay haddaba dowladda dhexe ee soomaaliya ma ogtahay tirada iyo awoodda daacish ee soomaaliya ka dagaalamaysa maadaama urur lala xiriirinaya argagixisada uu yahay daacish waa kan mar kale wasiir cali xoosh runtii waa arrin muxuu ahaa xogoo sirdoon tiradooda tayadooda iyo xiriiradooda intaba muxuu ahaa baaridu ku socoto waxna laga hayo oo ilaa xad wax laga og yahay anigu ma raba hadda inaan afka ku ballaariyo tiro sheego laakiin xoga waa laga hayaa dhinac kastaba daacish waxaa la rumaysan yahay in dunida inteeda kaleeto ay ka yaraatay suurtagalna ay tahay in soomaaliya laga ciribtiri karo haddii loo midoobo ambaasadar axmed ciise cawud waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya waxa uuna si gaara uga soo jeedaa deegaanada puntland waxa aan weydiiyey waxa uu kala socdo dagaalka puntland ee daacish ka dhan ah waxa uuna ku jawaabay waxaan kuwa dhaawacmayna u rajaynayaa ilaahay inuu caafimaad siiyo ciidamadan waxaan u rajaynaynaa inay ku guulaystaan argagixisada ay soo dabajaraan buurahaas ku jira intaasi waa sacsiyeynta iyo iyo iyo bogaadinta ciidamada iyo inaan u rajaynayno guul zahra sidaynu kulligaan ka warhayno ciidamada puntland waxay intii hadda dhowr asbuuca la dagaalamayaan argixisada daacish ee buurahaas bariga puntland ku jira guulo badanna way ka soo hoyiyeen meelo badanna way ka qabsadeen marka intaas ayaan kala socdaa waxaan kaloo bogaadin mudan shacabka reer puntland ee iyaguna meelay joogaanba taageeraya ciidamadaasoo gurmad u samaynaya khilaafka siyaasadeeda u dhexeeya maamulka puntland iyo dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ragaad geliyey habsami u socodkii howlaha dowladda dhexe ee federaalk iyo maamul goboleedyada haba ugu horeeyaane dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada oo daacish haatan ay ugu weyn tahay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalk soomaaliya cali xoosh ayaan weydiiyey waxa ay xal ugu waayeen gaar ahaana isaga oo deegaankaasi ka soo jeeda khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka puntland waxa uuna yiri khilaaf macno yar oo laga baaqsan karay weeye oo muxuu ahaa aan masaalixda soomaaliya qayb ka ahayn mid guud iyo mid gaaraba dowladda dhexe waxaa ka go-an laga dagaalanka kooxaha khawaariijta daacish iyo al-shabaab waxaa socdaa dadaallo lagu xoojinayo iskaashiga dowladda dhexe iyo puntland si loo ciribtiro halista khataraha argagixisada daacish waxaana diyaara wax kasta oo baahiya oo puntland dagaalkeeda lagu xoojin karo puntland saanad hadday noqoto dagaal ciidan hadday noqoto iyo saadba ayada ayaa isku tashatay oo maamulkii dowladdii dhexe federaalk soomaaliya waxba kuma aysa darsanin marka taasina siyaasiyiin fara badan oo deegaanka ka soo jeeda waxay ku eedeynayaan dowladda in ay doorkii laga rabay ee xagga federaalka aysan ka ciyaarin la dagaalanka daacish maxaad ugu jawaabaysaan eedda la xiriirto inaad dhagaha ka qabsateen dagaalkaasi khilaafka jira awgeed horta sahroy dabeecad iyo habdhaqan uma lahaan jirin cay iyo aflagaado iyo war aan meel fadhiyin puntland waxay ahayd gogol soomaaliyeed baa loo dhisay runtiina way ku shaqayn jidhay waana ku shaqaysaayoo dee waa karaamadeeda iyo sharafteeda waa la yaqaanaa waxyaabahan hadda soo kororkaa oo muxuu ahaa siyaasiyiintu inay isku gara inay khilaaf dhex galo waa waa wax seen beri dhacda laakiin dadka muxuu ahaa youtuberska iyo dadka kale oo aan runtii ahayn dad muxuu ahaa qaangaad ah oo aragtida wanaagsan iyo puntland dabeecadaheeda iyo asalkeeda iyo farac ahaan habka ay u dhaqanto dadka muxuu ahaa dad badan oo ku caytanaya waa jiraan oo akhlaaqdaasu aysan ahayn mid muxuu ahaa guul guul laga gaari karo laakiin dhinacan ama saanad ha noqoto ama daawo ha noqoto ama haddii ilaahay dankeeda leeyahay daryeelka caafimaadka askarta ha noqotee puntland dowladda federaalka ah awaamiir baa laga bixiyey diyaar weeye haddeer bay taagan tahay ciddii lagala xiriiri lahaa iyo ciddii qaadan lahayd baanu hadda iyo sidaanu ugu geyn lahayd baanu baadigoobaynaa waxaanu la-anahay madaxda kore oo madaxweynaha xiriir la sameeyeen iyo ra-iisul wasaaruhuba madaxweynaha markana aan siiya wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland maxamuud caydi dirir horta kaalmada laga filayey dowladda dhexe laga heli karayay waxay ahayd waad og tahay oo dowladda soomaaliyeed mas-uul dalka iyadaa ka ah difaaca iyadaa mas-uul ka ah waxaan ognahay dowladda turkiga dowladda qatar imaaraadka talyaaniga maraykanka ingiriiska turkiga talyaaniga masar dad badan dowlado badan baa hub maaragtay keenay dalka soomaaliyeed noocyo kala duwan ilaa baabuurta qafinayna xabaddu karin oo maaragtay loo yaqaano armawrid maaragtay vehicleska rasaas baa la keenaa loogu talagalay argixisa in lagula dagaalamo waxay ahayd meeshii dagaal ka jiro argixisa lagula dagaalamayo inay geyso inay siyaasad ku xidha ma ahayn siyaasadda dee dowladiska soomaaliyeed waa lagu kala aragti duwan yahay oo saddex aragtiyood baa taalla aragtida federalismka ah oo dastuurka kumeel gaarka uu qabay oo puntland maaragtay ay qarabto ayaa jira aragtida centralizerka ah oo dowlad dhexe keligeed inay jirto oo awoodda xamar kusoo urto dowladda dhexe iyo siyaasiyiinta xamar hoggaanka qabanayay baa u badnaa aragtida kala tagga ahta somalilan qabto ayaa jirta marka intaba isku soo xooriyo dowladda dhexe mas-uuliyad gaaraa saarayd waxay ahayd meeshii ay dhiila ka jirto rasaastii hubka inay geyn karto aanay hanti iyadu leedahay oo gaar u leedahay inaanay ahayn nasiib darro lagama hayo ilaa iyo hadda si loo yareeyo khataraha koboc iyo adkaysiga daacish iyo al-shabaabta soomaaliya inteeda ka dagaalamaysaba haddii aysan jirin wada shaqayn dhex marta hay-adaha dowladda ee kuwa heerka federaal iyo kuwa maamul goboleedyada sidee ayay suurtagal ku noqon kartaa in lagu guulaysto dagaalkaasi waa kan mar kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee soomaaliya cali xoosh oo ka jawaabaya adiga aan ku weydiiya deegaanka ayaad ka soo jeedaa shakhsiyan maxaad u dhexdhexaadin weysay labada dhinac oo door muhiima uga ciyaari weysay ama xataa madaxweynaha maamulka puntland ee haatan aad eedeynaysa laftiisa aad si toos ula xiriiri weysay deni madaxweynaha muxuu ahaa marar badan baan ku talagalay waana arrin abbaarigu ah arrintaas doorka aan leeyahay inaan ka qaato laakiin anigu waxaan isleeyahay dadaaliguma yara marka waa xaajo murugeeda la weeye marka arrintaasi arrin xoogaa fogaatay weeye waana arrin abbaara waana arrin aan masaalixda qayb ka ahayn wey aansiiya isna markan wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland maxamuud caydiid dirir waxaan la xiriirnay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya wuxuu noo sheegay in albaabada aad xirateen oo madaxweynaha soomaaliya iyo wasaaradaha qaybo ka mid oo asagaba wasaaraddiisa ay ka mid tahay shakhsiyan asaga uu xiriir la sameeyey madaxweynaha puntland cid la hadasho ay waayeen dhinaca dowladda si ay markaasi gacan idinkugu fidiyaan maxaad uga jawaabaysaa arrintan in cid la hadasho inay waayeen taagdarradooda iyo mas-uuliyad darradooda ayay muujinaysaa waayo dalka iyagaa kala diray dastuurkii iyaga aasoo maaragtay qashinka ku riday dalku inuu wada shaqayn waayo iyagaa ka shaqeeyey jubbaland bay hore ugu duuleen oo waxay ugu duuleen oo keliya inay ka aragti duwan yihiin oo doorasho ay u diideen maamul goboleedyadii kale bay dhammaan ku yidhaahdeen mudaxileedkiinni hadduu dhammaaday annagaa idiin korrinayna oo maaragtay xilka annagaa idiin dhiibayna dastuuradiinnii iyo doorguddigiinnii doorashada iyo nidaamkii dowliga faraha ka qaada taasi waxay kutusaysaa inaanay dowladnimo doonayn hase ahaatee ma ma filayo inay macquul tahay taageerada qofka babliga ee soomaali bixiyo oo mikrofon intuu isa soo tagaa uu yidhaahdo waxaan taageersanahay dagaalka xaqa ah ee puntland ciidamadeedu iyo dowladdooda ay ku jiraan waan taageersanahay in la garab istaago waxaa laga filayay diyaarad raran oo daawo ah dad badani waxa ay isweydiinayaan maadaama daacish qaybo badan oo dunida ah si weyn looga cirib tiray awooddooda soomaaliya iyo inta ay sii jiri karto su-aashaasi waxa aan weydiiyey asna ambasadar axmed ciise cawad waxay horta sideedaba shabaab alqaacida iyo daacish waxay ka jiraan oo keliya meelaha dalalka uu burburku ka jiro oo dowladnimadu ay ka burburto oo aysan jirin uu jiro waxa layihahdo vacuum uu jiro firaaq ama meel maran oo ay maaragtay bahalgaleena oo ay geli karaan kuwaas saad og tahay daacish iyo alqaacida oo dad wareeray ah oo islaam magacis ku wareeray kama jiraan dalal badan oo islaama kama jiraan daacish iyo shabaab kama jiraan maxaa layihahdaa malaysia iyo indonesia iyo turki iyo maxaa layihahda morocco iyo waxay ka jiraan soomaaliya libiya ciraaq syria libiya meelahaas waxay uga jiraan bake waxa waaye meelahaas waxaa ka jirin dowladnimaan ka jirin dowladnimadii aa ka burbur marka sidaasay soomaaliya marka meelihii kale o dhan waa laga soo ciribtiray soomaaliya hadda kusoo ku dambeeya marka firaaqaasay ka faaidaysanayaan dowlad maqnaanshaha dowladnimo iyo maamul ayay ayay ka faa'iidaysanayaan soomaaliyana hadda ugu nugul adduunka oo meelihii kale o dhami waa soo karanayaan yeman keliya xoogaa ku dambeeyaan alqaacida mustaqbalkoodu wuxuu noqon doonaa horta waxaani wax natural maaha waa wax waa dad afka carabiga waxaa lagu yihahdaa hulaad waa dad ku wareeray diinta waxa ay haystaan diin maaha taariikhda islaamkana noocyadan oo kale waa soo jireen laakiin hadda ma maqlaysid iyadoo laga sheekaynayo footnote to history waaye marka waxay naturally way iska dhimanayaan guud ahaana barnaamijka bandhiga v o e da ayaan toddobaadkan intaasi ku soo gebagabeynaynaa oo aan ku eegnay dagaalka ka dhanka ah daacish ee ka socda buuraleyda deegaanka calmiskaad ee puntland iyo khilaafka dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland sida uu saameyn ugu yeelan karo la dagaalankiiyo ka adkaanshiyaha kooxda argagixisada ee daacish barnaamijkan mid lamida inta aynu ku kulmi doonnana waa sahre cabdi axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah dr cabdiraxmaan xaashi diif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca cunaha sanka iyo dhegaha dad badan ayaa haddaba cudurradaasi iska saahshada iyagoo marka dambe u keena dhibaatooyin dhinaca caafimaadka dhakhtarka weydiiye ayaan ku eegaynaa su'aalo ku saabsan cudurradaasi waxaa dhakhtarka weydiinaya dhegaystayaal la soo xiriiray barnaamijka dhegaystaha ugu horreeya magacaygu waa cabdikariin sheekh xuseen yare joogana degmada hodan doctorka waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena cabdikariin aad u mahadsan yahay cuno xanuun marka la dhaho cudro badan aa keeni karo laakiin midka ugu badan ee keeno waxaa waaye tonsilatiska loo yaqaano qumanka oo bararo ama in waxa loo faranjaatis caabuq uu ku dhaco midkan qumanka oo bararo wuxuu ku badan yahay ilmuhu ku badan yahay ilmaha waxay kuu sheegayaan waalidka waxay u sheegaya inay dhuunta xanuunayso dhakhtarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay mararka qaar malax yeeshay hadduu qandhilaya inaa weydisid kaas qumanka keeni karo iyo waxaa kaloo keeni karo cudurka hadda a idiin sheegay oo faranjitiska la dhaho oo caabuq ku dhaca dhuunta ayadana waxaa keento bacteria keento laba nooc noqon karaa inuu noqdo mid soo boodo ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano bismillah anoo magacayga ku bilaaba anas yuusuf maxamed anoo fursaddan ka faa'iidaysana waxaa u baahnaa dhaktarka inaa weydiiyo samboorka maxaa keena samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxaa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno markaas waxaa la yaqaan rhinitis ama inaan dhahno allergic rhinitis dadka soomaalida ma u kala socno samboore u yaqaanaan laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadleyno samboorka ama rhinitiska waxaan idhahnaa marka hore hadduu rhinitis aan ka hadleyno waxaa keeno viruska ama bacteriyada markaan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee soomaalida xasaasiyadda waxaa keeno waxyaabaha xasaasiyad kiciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka cawska dhogorta xoolaha wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allerginiska ama xasaaskicayaasha markuu qofka jirkiisa la kulmo jirka wuxuu ka bixinaa difaac daas waa qofka mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay songoror oo sanka gorarayo qoyaan badan leeyahay cabur badan leeyahay indhaha cuncunayaan samboorka kaas waayo waxaa keeno waxyaabihi hadda aan kuu sheegay ee boorka dadka qaar waxaa ku keeni kara carafta dhogorta xoolaha magacaygu waa maxamed nuur axmed qaasim doorka waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhigaha caabuq marka ka hadlano infection ka hadleyno mar walba qofku waxaa kusoo degaya noolaha viruska ama bacteriyada ama fungalka laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ee ka yar tobanka sano waxaa u keena waxa ugu badan marka laga hadlayo waxaa la dhahaa viral way virus way noolaha viruska ama sida hadda aa sheegaysa hargab qofka markuu ku dhaco kale in dhegta cunuga ay xanuunto dheg xanuun wax oo la yimaado ama dhegta ay dilaacdo oo qoyaan ka imaado waxaa kaloo keeni karo noolaha bacteriyada keeni karo iyadana waxay keeni kartaa in dhegta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaan ka imaado xaaladaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media doctor balnoosi sharax otitis media otitis media waxaa waaye caabuq ku dhaco dhegta qeybteeda dhexe ama middle earka aan yiraahno qeyb infection ku dhaca waa caabuq ku dhaca waaye kaas oo keeni karo cunuga dheg xanuun qandho ku keeni karo dhegta inay xanuunto cunug keeni karo maantana hooyada waxay ku sheegay cunuga waxyada dhegta usa salaaxa dhegta waxaa u moodaa inay xubnaha kale ka dheer tahay mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas magacaygu waa cabdulaahi dhaqan cali sangararka dictore maxaa sababo bismillahi raxmaan raxiim aadaa u mahadsantahay su-aal aada qaali u ah oo aada u muhiima waaye sangararka markaan ka hadleyno waxaa layirahdaa nasal bleeding ama ebstaxis waxaan u kala qaadnaa labo in general waxaa keeni karo general cause wax loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo ah keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxaa kamid a in trauma wax loo jug ku dhaca sanka ama in qofkii fartiisa si oo aan ula kac ahayn hadduu far sanka iska geliyo in qofka dhiig ka imaado ama in qofkii uu caado ka dhigto sanka sida ognahay waa xubin aada muhiim u ah oo ay ilaa shan afar xidid oo dhiig ay siiyaan waa meel aada sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aada u jalcan oo dhiig ka imaan karo waxyaabaha keeni kara general waxaa kamid qofka hadduu qabo dhiig karo qabo dadka waaweyn oo kale ama qofka hadduu qabo cuduradan dhiiga ku dhaco sida hadduu qofka qabo cuduradan loo yaqaano globati ama in xinjirowga dhiiggiisa problem ka jiro ama cuduradan kansarka dhiigga leukemiyada oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemiyada hadduu qabo haddii qofka uu diabetic qabo haddii uu qabo qofka problem oo beerka hadduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagan inuu soo saaro waxa loo coagulation factorieska ama protein c waxa loo oo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiigga ay ka qayb qaataan waxyaabahaas oo la isku geeyey oo u muhiimsan tahay inay jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kale si dadka waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa waxyaabahaasaa keeni karo sangarorka magacaygu waa cabdikariim sheekh xasan yare oo dibba soo laabtay dafa arkay oo dhigaha kula jiro qori marka sidaas daraadeed doctoorka waxaan weydiinaa qorigaas ina dhibaato keento ma laga yaabaa cabdikariim aadaa umahadsantahay su-aal aada u muhiim ah waaye dadka soomaaliyeed ama bulshada caalam kulli qof walba dhegta inuu qoreeyo wuu jecel yaha waxa qoraya keena in qof dhegta la qoreeya in laisweydiiyaa muhiime qofkan dhegta sababta u qoryanaya waxaa waaye dhegta inay caabuq ku dhacay oo ay cuncunayso waxa ugu badan ee keena dhegta inay cuncunto waxaa kamid a noolaha fangalka dhibaatada ay keeni karto waxaa kamid a in uu dhaawac gaarsiiyo qeybtan duleelka dhegta oo maqaarkeeda aada u jilicsan yahay markaas oo laceration wax loo ku samaysmo ama xoogitaan kabacdi ay ku dhalato caabuq secondary bacterial infection waxa la dhaho qofkii markaas kadib uu qaado waxa la otitis external ama qofkii inuu intuu si gadaala sii aado oo xuubkii maqalka tembanic membrane-ka ama sameecadii uu dilaacay oo ku sameeya waxa loo ear perforation wax taas oo keeni karto in qofkii dhagaliya ku dhacdo oo dhagihii wax ka maqli waayo intaasi haynuu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti ku ahaa dhaktar cabdiraxmaan xaashi diif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca cunaha sanka iyo dhegaha intaan dhegaystaal mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta doodda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka doodda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ururo fara badan iyo shakhsiyaad aad muhiim uga ah ummadda soomaaliyeed oo qurbaha ka soo laabanaya oo waddamada dariska iyo weliba dalka soomaaliya dib u dhisyo ka wada iyadoo dad badan oo soomaaliyuuna ay aaminsan yihiin dadka qurbaha ka imaanaya intooda badani inaanay ahayn dad daacad oo ah ummadda soomaaliyeed waa mawduuca doodda gaabani ay ku saabsan tahay waxaana igala qaybgelaya cabdulaahi maxamed cali ilka case oo xubin ka ah guddiga ganacsatada islii ee dalkan kenya iyo cabdi maxamed shire asad jiicow oo isaguna hogaamiya shabakadda jaaliyadaha ama qurba joogta seattle washington muddo dheerna u ololeynayey sidii dadka dibadaha ku dhaqan ee dalka ugu soo laaban lahaayeen ilka case ayaan ku bilaabaya haddii aan doodayda gudagalo waxaan dhihi lahaa dadka qurba joogta ah ee soomaaliya imanaya faa'iido iyo khasaare labadaba way leeyihin laakiin markaan soo koobo waxaad moodaa marxaladan hadda aynu ku jirna dadka soo laabanaya inay badankoodu self interest usoo laabanayaan dan khaas ah ee ayna usoo laabanaynin ummadda soomaliya wax danteeda ah asad jico walaal marka aan ka jawaabo saaxiibkii cabdullaahi sida uu u dhigay anigu waxaan qabaa dadka qurba joogta ahi waa wax loo baahan yahay in dadka soomaaliyeedu ay ku soo noqdaan dalkoodii dabcan waa jiri karayaa waxyaaba dhaliilo ah oo marka loo eego weyfkii ugu horreeyey ama kooxihii ugu horreeyey ee ka yimid qurba joogta laakiinse waxaan rabaa saaxiibka inaan u sheego soomaalidu waxay ku maamaadaa laf jabtay sideedii ma kabato waxaan qabaa haddii aanan ogolaan intanadii dibadda joogtay iyo kuwa gudaha ku jira haddii aanan la imaan isfahan waxaan filayaa hawshu inay halkaa ka dheeraan doonto oo dalku uusan samayn doonin wax horumar ah ilka casow dad badan ayaa dhaqaale soo gelaya dalka kuwana khibrad iyo aqoon ay kasbadeen ayay dalka keenayaan isbedelada dalka ka socdana door weyn ayay kuleeyihiin dadka qurba joogtahay waxyaabahaasi kuma muuqdaan miya horta waa inaynu fahanno marka koobaad waxa ay soomaaliya maanta u baahan tahay waa amni iyo in la hilmaamo cuqdadkii hore u jiray dadkan dibadda ka imanaya boqolkiiba sagaashan nin waliba markii waddan ka baxayay isagoo cuqdadaysan oo reerkooda uu reer kale ku duulayba waddan ka baxay jawigan cusubba maba la qabsan karaba wuxuu uga soo tegaya xagga reerkooda kursigu lahaa inuu u dagaalamo waa dagaal qabow oo siyaasadeed oo woloodnimadii nooceedii ah dad badan oo sharaf leh oo dhaqaale keenaya wadanka oo u yimid wadankan inay maalgeliyaan ganacsi geliyaan waa jiraan laakiin maanta boyntiga aniga aan ka hadlaya wuxuu yahay dadka soomaaliyada qurba joogta imanaya boqolkiiba sideetan waxay u imanayaan waa siyaasad markaad fiiriso maanta nairobi hoteelada jooga dadka u badan ee hoteelada ku fadhi kudiraya ee fadhiya waxay u badan yihiin qurba joog kama sheekeeyaan wax kale nin walba wuxuu ka sheekeeyaa ree hebel meeqaa la siiyey ree hebel xaggee soo loo sameeyey nin waliba wuxuu wataa suud uu usoo labistay inuu helo kursigoodii qoysaskii bay sii qaybiyeen xataa wa laska dhaafe oo qoys walba toban toban iyo soddon soddon bay isu haystaan marka waxaan ka hadlaya waxay tahay inaynu fahanno dadkaasi inay yimaadaan inta ummaddu ay ka degayso iyaga oo keliya u socda ummaddan inay wacyigelin aqoomeed iyo mid maadiya iyo mid maaliya inay kala shaqeeyaan arrimaha siyaasadda maanta marxalad mixnada ugu badan ee ka dhex jirta waa dadkaas taasaana leeyahay saaxiibkay dadka aad wacyigelin doonto eed noo soo dirayso waa inay noqdandada soo kala huftay oo aan siyaasad u soconin ilaa laga gaarayo siyasada waxaan rabnaa inaad tala bixin ka bixisaan marka koowaad oo dadka soomaaliyada meesha ku gubtay inaad siyaasadda u taraingaraysaan waan idinka ogollahay laakiin kursi raadiska aad u socotaan joojiya waxaan qabaa cabdulaahi arrintaa ayada waan ku diidanahay soomaalidu waxay tidhahdaa cantuuga jilaal camba cambuu bidaa waxaan filayaa marka loo eego dadka gudaha ku jira naftirkoodu xalaal ma aha oo waxaa la odhan karaa boqolaal ayaa jira oo dadkii sababay in la diriro iyagoo ama qabiil dadka ku kicinaya ama interest raadinaya taa marka waxaan qabaa dhammaan waxaan nahay dad walaalo ah waa run dadka qurbaha jiraay marka aan fiirino soomaaliya nolosha ka jirta maanta waxa ay ku tiirsan tahay waa remitansiga dhaqaalaha qofka la diro ay diraan ayadoo lacagtaas aan loo dirin dad badan laakiinse ay dhacdo in loo diro qoys soomaaliyeed markaasna qoyska soomaaliyeed ku gudaha jooga ay qayb ka qaataan waxyaabaha marka aan cabdulaahi ku diidanahay baa waxaa ka mid ah ma jirayaan qaladaad haa dadku macsuun maaha malaa'ig maaha waa la qaldamaya waxaan rabnaa marka in la helo harmony iyo waxyaaba dialogue conversation ah oo wada hadal ah iyo tanasulaad haddii aanan labadaa la imaan oo ay noqoto in qurba joogtii iyo dalkii dadka ku haray ay ka dhexaysa version anugu waxaan qabaa cidna uma qodna ceelna uma qodna waxaanan welina ku kaloo kordhinayaa taariikhda iyada ayaa isqoraysa soomaalidu runta kama sheegta taariikhda inta anigu aan ogahay dabcan waa maamaha soomaaliyeed soomaali been ma maamaahdo been waa sheegtaa waa waxyaabo jira oo jira waxaad moodaa sida uu u sheegay cabdulaahi way jirtaa version ah qabyaaladii iyo qaabkii dalka looga tegay inay ka dhadhamayso qaybaha bulshada ama ha noqoto kuwa gudaha jooga ama qurba joogta arrimahaas marka waxaan ku dhiirigelin karnaa in bulshada soomaaliyeed ee qurba joogta ah oo aan filaya cabdulahi inuu ka mid yahay qurba joogta dabcan kenyuu ku nool yahay ma filayo inuu aniga farta ku taago kuwa ka fogfog sababtoo ah waxaanu saaranahay isku doon waxaan qabaa marka inaanu catalog samayno samayno reporting system la helo la rekoorgareeyo cidee xun cidee fiican dabcan taas ayaa marka waxay sici doontaa in dalkiina dib u dhismo oo dadka berigii hore biil baad usoo diri jirteen biilkii aad usoo diri jirteen inaad ku dartaan dhaqaale lagu wacyigelinayo dadka lagu dib loogu habaynayo ummadda loo sheegaya qabiilka iyo waxaan wuxuu yahay aad dad ka sarraysaan lakiin adigu hoosu noqotaan oo aad oo aad jaakeed usoo xirataan oo aad idinku tiradaan annaga aqoon yahan ah baashin aad shidaan idinku lama rabo ugu dambaynta ee aragtidaada adoo soo ururinaya asajicow maxaad kaga jawaabaysaa waxay marka aniga ila tahay si loo helo xaalad dalkiina dibudhis iyo horumar loogu sameeyo waxaan qabaa in la yareeyo oo la dhafuus gareeyo tashinka ah qurba joogta iyo dalkii dadka ku haray international communitygu inuu ku dhiso guri si gurigii adigu aad maintain garayso inay isuu kaa darayaan beesha caalamku waa baahi aan u baahan nahay laakiin waxaan qabaa haddii bulshada soomaaliyeedi ay bilowdo wada hadal ayagu dhexdoodu ka wada hadlayaan waxyaabaha dhacaya wax differenceska ah isla markaana ayla yimaadaan tanasulaad oo aanan horey aanan u arag sida haddaan u oranayo qurba joogta versus dalkii dadka ku haray waxaan filayaa in muddo gaaban soomaaliya horumar aad u ballaaran la gaari doono waa tahay ilka case marka adigu maxaa xal ahaa banoonigu wuxuu jiraa dhinaca qurba joogta sababtana waan caddaynayaa aqoontii waa iyaga aqoontii waa iyaga waayo aragnimadii waa iyaga dhaqaalihii waa iyaga waxaa la rabaa inay waddanka yimaadaan iyaga oo soomaali xalaala ah interesti shakhsiyadeedna aan wadanin intaa hadduu la yimaado waxaanu boqol kiiba boqol taageeraynaa ninkaa noo yimida wanaagga wada waxaan leenahay walaalahano war waddankii imaada idinka oo sharaf leh oo dad waxaad sheeganaysaan u qalma aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayd cabdulaahi maxamed cali ilkacase oo xubinka guddiga ganacsatada dalka kenya ee soomaalida halkaa ku dhaqan iyo cabdi maxamed shire oo loo yaqaano asad jiicow oo guddoomiyowa shabakadda jaaliyadaha qurbajoogta soomaalida ee searal washington doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheer ayaan dhegeystayaal soo jeedinaya doodaas gaaban haatana waxaad ku soo dhowaataan heestan uu qaado cabdi xasan dige
sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeer galay sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeer galay ama godob dadeer galay hadalba waanu daayey sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeer galay sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeer galay ama godob dadeer galay hadalba waanu daayey wandaydayaa madaalo wandaydayaa madamqado wandaydayaa madaayo duufaani qaade wandaydayaa madaalo wandaydayaa madamqado wandaydayaa madaayo duufaani qaade anigoo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midaan daan wayn qaban isku kay dabooshe anigoo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midaan daan way qaban isku kay dabooshe doqonniimadaydii markaan dabiin ka soo galay doqonniimadaydii markaan dabiin ka soo galay markaan dabiin ka soo galay igu labaa diblayse doqonniimadaydii markaan dabiin ka soo galay doqonniimadaydii markaan dabiin ka soo galay markaan dabiin ka soo galay igu labaa diblayse wandaydayaa madaalo wandaydayaa madamqado wandaydayaa madaayo duufaani qaade wandaydayaa madaalo wandaydayaa madamqado wandaydayaa madaayo duufaani qaade nafsadii la daayaco dulli kama fogaatee heestaasi uu qaadayay cabdi xasan dige waxay ugu dambeysay idaacadda galabta ee wararka v o a oo kaga imaanaysay washington intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo nafsadii la daayaco dulli kama fogaatee dibirtaan la soo maray ilmaa iga dareertee dibindaamiyadeedii waa laygu daabacay dibindaamiyadeedii waa laygu daabacay